halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v od si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban heerarka famida geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ay waa arbaca saddexi labaatanka bisha disembar labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobadaad barnaamijka saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid ah xuskii mawliidka nebi maxamed nabadgeliye naxariisi korkiisa ha ahaatee oo maalinta khamiista berriya bilaabanaya
maalintii shalay ee salaasadii oo dunida meelaha qaarna u ahayd maalintii ugu gaabnayd halka ay kuwo kalena u ahayd maalintii ugu dheerayd waraysi faahfaahinaya amuurtaasi ayaad goordhow maqli doontaan iyo dabcan qodobo kale marka horese warkii caalamka
ciidamada ciraaq ayaa talaadadii shalay galay gudaha magaalada ramaadi kadib dagaal kulul oo ay magaalada kaga qabsadeen ururka isis oo halkaasi haystay muddo toddoba bilooda sabaaxa nucmaani oo ah fayeenka hay-adda kahortagga argagixisada ciraaq ayaa sheegay in dagaalku ka socday xaafadda dariska la ah dhismayaasha dowladda ciidanka ayaa helay taageero xagga cirka ah ciidanka ciraaq ayaa saaraya bambooyin wadooyinka lagu aasay markii ay magaalada hore usii galaanba alnucmaani ayaa wakaaladda wararka ee faransiiska u sheegay in magaalada laga nadiifin doono magaalada lagu nadiifin doono muddo labiyo toddobaatan saacadood ku siman dayuuradaha isbahaysiga ee maraykanku hogaaminaya ayaa goobo u leeyay ururka isis ku qaaday weerar xagga cirka ah goobahaasi oo magaalada hareeraheeda ku yaala colonel steve warren oo ah fayeenka ciidanka milatariga ee maraykanka ayaa sheegay in duqaymuhu ay sii socon doonaan si dagaalyahaniinta isis loo tuso in aanay jirin meel ay ku gabadaani
hay-adda socdaalka dunida ee magaceeda loo soo gaabiyo i o m ayaa sheegtay tirada muhaajiriinta iyo qaxootiga ee sanadkan galay qaaradda yurub inay kor u dhaaftay hal milyan waana tiradii ugu badnayd ee abid gasha qaaraddaasi yurub ilaa dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida hay-addan oo fadhigeedu yahay magaalada jineeva ee dalka switzerland ayaa salaasadii shalayta soo saartay warbixin amuurtaasi ka hadlaysa oo ay sheegeen in tiro ka badan hal milyan oo muhaajiriina oo kasoo kala jeeda wadamada afrika iyo bariga dhexe ay u gudbeen qaaraddaasi yurub iyaga oo dalalkaasi ku gelayay wadooyinka dhulka iyo baddaba leh oo ay aanay islamarkaana ay u badnaayeen safaro mahlikada tiradaasi waxay afarlaab ka badnay tii sanadkii hore ee labadii kun iyo afar iyo tobankii u gudbay dalalkaasi qaxootiga suuriya ee kasoo cararaya dagaalada halkaasi ka jira oo ay keenay dhimasho dad kor u dhaafay laba boqol oo kun oo qof iyo barakaca malaayiin kale ayaa noqday kalabarh dadka tiradaasi lagu sheegay ee iyagu u gudbay wadamada yurub waxaase la sheegay inay dadka kusoo xiga yihiin afghanistan iyo ciraaq dadkii kasoo barakacay hay-adda i o m ayaa sidoo kale sheegtay tiro ka yar shan iyo soddon kun oo qaxootiyihii oo turkiga ah ay uga gudbeen dalalka griiga iyo weliba bulgaariya
sarkaal sare oo dhinaca xuquuqda aadamaha oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in isbahaysigu sacuudiga hormood ka yahay ee dagaal ka wada dalka yemen ay u muuqato inuu mas-uul ka yahay weeraro badan oo lagu qaaday dadka shicibka ah zayd rayd al xuseen oo ah sarkaalka ugu sarreeya xuquuqda aadamaha qaramada midoobay oo talaadadii shalay hadal u jeediyey golaha ammaanka ayaa sheegay in weerarada hawada sacuudiga iyo ololaha gantaalada ee dhacay bilowgii sanadkani ay bartilmaameedsadeen goobaha shicibku ay degan yihiin arrintan ayaa keentay burburka qaar ka mid a cisbitaalada iyo iskuullada sida uu mas-uulku sheegay master zayd ayaa hadalkan jeediyey laba maalmood kadib markii dalka switzerlan ay ka bilowdeen wadahadallo u dhexeeya shiicada taageerada ka hesha dalka iiraan iyo xukuumadda uu caalamku aqoonsan yahay ee madaxweyne cabdirabbu mansuur haadi wadahadallada oo lagu waday inay socdaan ilaa iyo bisha janawari ayaa ku dhammaaday heshiis la-aan markii xabad joojin lagu heshiiyey ay dhowr mar markii xabad joojin lagu heshiiyey dhowr mar lagu xadgudbay
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ee halkaasi aad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a aynu ku bilownaya maalinta khamiista ee berito waxaa ku beegan munaasabadii mawliidka nebiga naxariistii nabadgelya korkiisa ha ahaatee meelo badan oo dunida islaamka ka mida waxaa laga xusayaa munaasabadan iyadoo culimmada qaarna ay wax iska weydiiso taariikhda iyo inayba habboon tahay in xuska nebiga loo dhigo haddaba wariyahayaga maxamuud mascade ayaa arrimaha xuska nebiga wuxuu ka waraystay sheekh maxamed cabdi caafi imaamka masjidka nuural iimaan ee gobolka minnesota ku yaala maasha allahu awalan aan xuska nebigu wuu socdaa wuuna socon doonaa haddana usbuuc baan soo wadnay laakiin xafladda weyn ama labiyo tobanka dadku ay la tirsado waxay ku aadan tahay khamiista nagu soo fool leh oo bisha disembar ay tahay labaatan iyo afar ayay ku aadan tahay laakiin mun- waa waa berito marka munaasabado kala duwan baa laakiin horena u dhacday haddana socda annaka masaajid ahaana usbuucii lasoo dhaafana waan wadnay siirada xabiibka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kanna waan wadaynaa ilaa khatinka aan ka gaarno iyadoo hameen laga hadlaayo nabiga hijradiisa hameen laga hadlaayo maxabadiisa hameen laga hadlaayo salligiisa hameen tacdiimkiisa hameen ilaahay si u tac laga hadlaayo hameen wax laga hadlaayo ayaan soo wadnay haddana waan wadaynaa ilaa aan khatinka ka gaarno waa gartay goormaad marka ee xafladda ballaaran waxaan ogahay ee gobolka minnesota ee xaflad weyn baad sanad walba ku dhigi jirteen matalan ee bartamaha magaalada minneapolis ee xarunta shirarka ee conventionka ayaad ku qaban jirteen ee sanadkan maxaad qorsheynaysaan marka inaad ee samaysaan maasha allah sanadkan waxaan qorsheynaynaa midda koowaad aynakoo sidaa usoo wadnay bishaani maanta labaatan iyo lixda tahay oo sarday ah waxaan ku qabanaynaa masjidkeena nuurul iimaan dhexdiisa insha allahu tacaala bisha january ee sanadka 2016ka waxaan ilaahayna gaarsiiyey inaan meelo badan dadka culummada north america oo dhan inta xiriir yeeshaan xafladii xabiibka meel ku wada dhigaan marka waxaan ku wada dhigaynaa gobolka ohio magaalada columbus ayaan ku wada dhigaynaa january labadeeda insha allahu tacaala ayadana hadda lafteedu wuu ka socdaa laakiin midkii weynaa oo north america sanadkan aan ku talagalnay ayaan waxaan gaarnaa sanad walba inaan horumar sii gaarna sanadkan halkaas ayaan ku qabanaynaa insha allahu tacaala Ee, waa gartay maadaama aadnaan ku qabanaynin gobolka minnesota sanadkan oo aad sheegtay inaad masaajidkiina aad ku samayn doontaan ee, marar badan ee, waxyaabo kala duwan baa lasoo bandhiga waxyaabaha idiin qorsheysa inaad kusoo bandhigtaan munaasabadaas aad ku weyneyneysaan ee, maxaa ka mid a maasha allah sida ogsoontaaba maxamuud um, waa su-aal aada qaali u ah awalan ba xafladda horta saldhiggeedu wuxuu yahay in dadka nabiga la baro salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi marka waxyaalaha asnan aa kusoo bandhigtiin waxaa ka mid a in aan dhallinyarta ayaga naftooda homework u dirno su-aal weydiino wixii hadda looga soo sheekeen intaasuna lasoo barahay qayba kamid laga weydiin marka sanadkan waxaa kusoo bandhigana sida la ogsoon yahay xafladda nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ujeedada rasmiga ah loo bar- loo loo sameynaa waxay tahay in dadka aan barno nabiga salawaatu wasalam caleyh, nafteena iyo ilmaheenaba marka waxaan kusoo kordhin doonaa in dadkii su-aala laga weydiiyo ayagoo xafladii wax ka jooga dhalinyartii su-aala la weydiiyo homework ay u qaataan qofku badanaa markii su-aala ka- la weydiiyo attentionkiisa ayuu waxaa inuu saxdo siiradii loo soo akrinayay loo faafayay wax laga weydiiyo lagu dhiirigeliyo la jeclaysiiyo ayaa kamid waxaan kusoo bandhigi doona insha allahu tacaala Ee, waa gartay dad badan waxa ay ku doodaan ama ay dhaliilaan ee, xuska nebiga ama munaasabadan ee mawliidka ee la dhigayo iyagoo ku tilmaam inay bidca tahay nebigii markuu jooga aanay ka sugnaanin ee, isla markaasina aanay wax wanaagsan aan ahaynba in la sameeyo dooda noocaas maxaad ka leedahay maasha allah dooda ruucaas waxaan ka leenahay horta islaamku sidiisa inuu fikrado kala duwan marmar qaba ay yimaadaan way dhacdaa laakiin midda xagjirnimada oo zaa'idka la tagfiirina waxaan ka leenahay nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi asaga ayaa itniinta soomay markii la weydiiyey soomkaas wuxuu yidhi waa maalinkii aa dhashay sidoo kaleeto wuxuu yidhi nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qofkii diinteeda ku- sunna man sanna sunnatan xasanatan kusoo mataqaana u jideeya falahu ajruha wa ajru man camila biha marka wuxuu haddii la keeno ay wanaagsan yihiin xadiiska nabiga laga qaadan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh faahfaahin badan bay u baahneed waqtigu ii saami maayo laakiin waxa weeye waa sunno khayr ah nabigana looga dayanayo dadkii a'immada ahaan hadda waxaa na horyaalla kitaabka la yidhaahdo albidaaya wanihaaya oo uu leeyahay xaafidka ibnu katiir waxaa kaloona horyaalla kitaabka la alxaawi lfataawi oo uu leeyahay xaafidka imaamu suyuudi waxay ka hadlahayaan labaduba qaabkan loo bilaabay iyo ciddii bilowday waxaa la bilaabay qarnigii toddobaad bilowgiisa xafladda qaabkan aan u samaynayno laakiin ka hor way soo jirta tacdiimka nabiga iyo kuwii la joogay iyo safarkooda iyo say rixleedka u samaynahayaan asxaabtii wax ka sugnaaday haddaan ashin lama soo koobi karo isagii marka ninka bilaabay oo la yidhaahdo almalik mudafir ayaa ibnu kathiir oo dadka dhan wada yaqaanaan kitaabkiisa taariikhda wuxuu ku ammaanahaya ninkaas ka sheekeynahaya mawlidkiisa u sameyn jiray tacdiimkiisa juska saddex tobnaad inuu asagu bilaabana imaam suyuudi kitaabkiisa ku rarahaya xaafidu dahabi markuu ka sheekeynahaya ninkaas bilaabay wuxuu leeyahay ninkaas hoggaan islaam u ahaa weligiis ciidan uu hogaami lama soo jebin magaalada uu jooga munkar ma- munk ma soo gelin nin sunniya oo ammaan meesha ugu damban u dhammaystirhayaa ibnu katiir wuxuu leeyahay waa caalim caadil ayuu leeyahay marka markii la bilaabay a'imadii islaamka joog- joog- joogtay waa wada taageereen haddii laga soo qaado marka hadda dadkeenaan aan dareemayno dee waxaan ogsoonnahay waxa la diiday maahan mawliidka nabiga kale sal salamu caleyh markii takfiirta lagu bilaabo waa midda dadkii xataa islaamka lagu takfiir xulminayo oo lagu qarxinayo Ee, shicaafi ee, waxau dabcan xiligan mawliidka nabigu ee nabadgelinaha rasuulkiisa hati uu kusoo aadaya xili ee, wadanka mareykanka muslimiinta ku nool uu toosh mug- ee, ballaaran uu ku daaran yahay oo muslimnimadii ee, laleeyahay qaar siyaasiyiinta dalka mareen kamid oo ay leeyihiin dadka muslimiinta dalkii aanay soo gelin ee, culeys fara badan oo muslimiinta saaran yahay marka inaad ee, xiligan ee, aad uu kusoo aadayo barnaamijkan iyo waxaa jira maxaad isleedihiin uga faa'iidaysta si magaca muslimiinta ee, dhibaatooyinka ama magaxumada soo gaaraysa ee loo ilaaliyo maasha allah horta waxaan oran karnaa muslimiintu dhib ku dhacayagaa isu geystay sababtuna waxay tahay nin nagu kallara oo nagu midba oo nagu diina ayaa dhib geysanaya inta iska socnana ma aana dhihin ninkaasi naga mid maahan shib baan nili marka gaaladu inay dhib nagu sameeyaan maanta waxaan oran karaa waa qayb baan ku leenahay laakiin maantii dhib ay sameeyaan haddaan anaku inta istaagnayn qofkaan nama matalo islaan ma matalo waxaan isla hawshan taakor lehed annagu marka maanta maadaama ay fasax tahay oo faystooyinkii wadanka lagu jiro waxaan uga faa'iidaysanayna dadkan annagu inaan maxabadii nebiga iyo diin jacaylkii iyo salaadii iyo masaajid lagu ictikaaf horta u samayno midda kale waxaan uga faa'iidaysanaynaa in aan u sheegno dadka siyaasiyiinta ah waxaan iyagu ay u yaqaanaan islaamka oo islaam sheegatada inaysan islaam ahayn inuu islaamku nabad yahay nabadgelye uu yahay sidoo kaleeta nimankan wax samaynaya waxaan u sheegaynaa inay naftooda cadow ku yihiin ahalkoodana cadow ku yihiin islaamkana cadow ku yihiin gaaladuna intaas kaba- ka bacdi cadow ku- ay ku yihiin marka munaasabadaas khayr wax badan baa uga faa'iidaysanaynaa qaybaan kulama la yeelana way jirtaa qaybaan la yeelan doonaa way jirtaa insha allahu tacaala
kaasi wuxuu ahaa sheekh maxamed cabdi caafi oo ah imaamka masjidka nuural iimaan ee gobolka minnesota wuxuuna u waramayey wariyahayaga maxamuud mascade oo minneabolis jooga
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington salaasadii shalay ayay ahayd maalintii ugu habeenka dheeraa iyo maalintii ugu habeenka gaabneed ee sanadkan isla markaasna maalinta bilowga xilliga qabobaha ee wadamada dhulbaraha ka xiga dhinaca waqooyi ee dunida halka sidoo kalena wadamada ku yaala dhinaca koonfureed ee dunidu ay ku jiraan maalintii ugu dheerayd iyo habeenkii ugu gaabnaa islamarkaasna uu u bilowmay xilligii kulayluhu haddaba saare ciidanuur ayaa arrimahaasi ka wareystay cabdiqaadir cali cabdi oo ku takhasusay arrimaha deegaanka kuna sugan magaalada colombos ee gobolka ohio marka hore waa ku salaamayaa zaro waxa weeye arrintan iyada ah waxay mar walba bilaabataa markii uu maalinta koowaad ee winterka uu bilaabmayo oo ah maalintii tuesdayd ahayd inkastoo ay soo bilaabatay si- kow iyo tobankii iyo afartan iyo sideed daqiiqo markay ahayd maandaydii kow iyo labaatankii bisha ilaa iyo maalintii talaadada ahayd oo ay maalintu aada u yareed habeenkuna aada iyo aada ugu dheeraa taasina waxay dhacdaa win- bilowga winterka waan gartay marka ee xilligaasi waa maalintiibaa ugu yarayd geesta kale ee koonfureed ee adduunyadu maynala qabtay iyaguna maalinta gaaban iyo habeenkaasi dheer maya waxaanu ku kala noolnahay marka u horeysa waxa la yidhaahdo northern hemisphere iyo southern hemisphere northern hemisphereka wuxuu u dhexeeyaa equatorka oo ah khadka kala bara dunida iyo north polka oo dhulka aada u qabow southern hemispherkana waxaa weeye isla equatorkaas kha- khadkaas kala bara wadan eh, af- adduunka ilaa iyo southern polka cudhufka Arrintaas- cudhufka koonfureed ee dunida cirifka koonfureed dunida iyo cirifka koonfureed waqooyiga eh, waqooyiga waan gartaa marka yurub iyo africa asia iyo australia waxay markaas ayaga u ahayd kulaylaha ayaa u bilaabmaya markaas tuesdaydii annaga nooha bilaabmaya qaboobaha taasna waxaa keentay koonfurta iyo waqooyiga hamisfeerka aan kula noolnahay taasoo aad moodo dhulka inuu si tiltid ah ama dadban uga fog yahay qoraxda ayagana si toosa qoraxday u qabanayso xarigaas southern hamisfeerka ah waan gartay ee marka ee labada geesood waynu ognahay oo ee, imika dhinaca haddaad aad tilmaantay australia oo kale xilligii kuleylkay ku jiraan iyaga maanta samarkiiba u bilaabmaya innagana winterkiiba inoo bilaabmaya waxaa jira ciyaar dhaqameedyo la qabto xilligan oo kale oo dunida meelo kala duwan laga xuso ma waxay ku kooban tahay oo keliya dunida marka ay qabowgu u soo galo uunbaa dabaaldegaasi la sameeyaa mise waa mid xilliga kuleylaha iyo xilliga qaboobahaba la sameeyo runtii waxaa la sameeyaa xilliga qababaha oo waqtigan kusoo aadan waxaana ugu caansan meelaha laga dabaaldego magaalada loo yaqaano wilshire oo lagu sameeyey stone age oo ku taala dalkaas ingiriiska taasoo ay kasoo qayb galaan dad fara badan oo diimo badan kala haysta iyagoo markaas khadirinaya maalintaas oo maalintu ay gaaban tahay habeenkuna uu dheer yahay oo mar walba oo sanad walbana ay sidaas ugu dabaaldegaan meel kasta ay joogaan oo iskugu yimaadaan maalintaas ay bilaabmayso winterka sidaas magaaladaas aan kuu sheegay hadda oo la yidhaahdo wilshire oo ku taala dalkaas ingiriiska dalka maraykanka ma laga qabtaa dabaaldegyadaasi oo kale maya maraykanka ma dhacdo laakiin waxaa lais ogeysiiyaa inay maalintaas tahay ha- maalintii ugu yareed islamarkaasna habeenkaasna ay tahay habeenkii ugu dheeraa idaacadaha iyo mataqaana niisyada waa laga soo daayaa si kastaba ha ahaatee laakiin laguma dabaaldego waxaa ay sheegaan oo keliya maalmaha qaboobaha wad- magaalooyinka ugu qabow iyo magaalooyinka ugu kulul dalka eh, maraykanka ayay sheegaan markaas waan gartay sanadkan ma la sheegay magaalooyinkii ugu qaboobaa hadda annagoo washington d c joogna maalmihii lasoo dhaafay aad bay u qaboobeyd hase ahaatee eh, talaadadii waxay ahayd maalin aad u diiran cirkuna wada daruur yahay ma garanayo ohaaye xaaladiinu siday ahayd ma la sheegay magaalooyinka maraykanka kuwii ugu kululaa iyo kuwii ugu qaboobaa magaalooyinka ugu qaboobaa runtii horta ohio sanadkan waxaad moodaa in mataqaana samar ay ku jirto maantadan aan kula hadlayo waxay gaaraysay xaraarada ilaa iyo konton iyo shan degree fahrenheit magaalooyinka ugu qabow maraykanka oo la sheego waa magaalooyinka boston iyo chicago ayaa aada ugu qabowaa waxaana ugu kululaa magaalada miami ee gobolka florida ee gobolka florida waan gartay ee sanad kasta cabdiqaadir ma waxay ku soo dhacdaa maalin isku mida marka winterku bilaabmayo iyo marka samarku bilaabmayo mise way kala duduwantaa oo sida cadceedda iyo qoraxda la tiriyaa markaasay maalimo kala duwan ku dhici kartaa runtii waxa waaye maalma sidii u aadan tahay most- mostly waxay kusoo dhacdaa mataqaana sheeg maalinta kow iyo labaatanka december ayuu bilaabmaa winterka si eh, kastabana saasay kusoo dhacdaa sida mataqaana u qoran kalendarka maraykanka
kaasi wuxuu ahaa cabdiqaadir cali cabdi xuurka oo ku takhasusay arrimaha deegaanka khadka telefoonka ee magaalada colombos ee gobolka ohaayo ayuu ugu warramayay waryaheenna saare xilla nuur
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a qiiq aad u badan ayaa salaasadii shalayto lagu arkayay hawada caasimada labaad ee dunida ugu dadka badan xarumaha la socodka wasaqowga hawada ee binjin iyo new delhi ayaa labaduba waxay muujiyeen heer aad uga badan ka ugu khatarta badan wasaqowga la cabiro haddaba wariyaha v o e da ee koonfur bari aasiya nooga soo warama steve herman ayaa warbixintan magaalada bangkok nooga soo diray waxaana soo koobaya maxamed cabdi sandheere oo stuudiyaha ila fadhiya maxamed mahadsanid zahra xarunta shiinaha ee beijing ayaa isniintii dororaad iyo talaadadii shalay waxaa ka jiray heerka ugu khatarta badan ee digniinta wasakhowga arrintan ayaa keentay in dowladda hoose ay xirto warshadaha qaarkood iyo weliba iskuullada islamarkaasna ay baabuurta magaalada kala badh wadooyinka ka saarto shalay galab ayaa mishiinka cabira tayada hawada ee magaalada beijing uu sheegay in wasakhowgu uu dhaafay afar boqoloo microgram heerka aanadee halkii mitir oo saddex jibaaranba iyadoo walxaha cabirkoodu ka yaryahay laba dhic- dhab- labo dhibic shan micrometer ay sambabada degi karayaan laakiin soo saarista digniinahan micnaheedu ma aha in magaalada beijing ay ka hawasakh badan tahay sidii ay horey u ahaan jirtay waxaa sidaasi qaba yanzong wang oo ka tirsan qaybta caafimaadka dunida ee macadka council on Fo- foreign relations The reason that the municipal government decided to issue the red alert to justify sababta ay dowladda hoose u go'aansatay inay digniintan heerkeedu sarreeyo soo saartaa waxay tahay inay marmarsiiyo u hesho halbeegyaha daddag ay ku xakamaynayso heerka wasakhowga waxayna noqon doontaa in tirada baabuurta ee hawada ee waddada maraysa hoos loola dhigo marba heerka uu wasakhowgu yahay ayuu yidhi xarunta dalka indiya new delhi kadib muddo toban sano ah oo laga yara nastay wasakhowga xilligaasoo dowladdu ay dhaqan gelisay halbeegyo hawada lagu wanaajinayo ayaa waxaa hadda ay magaalada dib ugu noqotay mid ka mid a heerarka wasakhowga ugu xun ee dunida anumita rochondry oo waa agaasimaha xarunta cilmi baadhista sayniska iyo deegaanka ee magaalada new delhi right now during winter it's so visible. You can sense it, you can smell that smoke.
hadda xilliga jilaalka lagu jiro lama ogaan karo waad dareemi kartaa waanaad urin kartaa qiiqa ayay tiri bangiga adduunka ayaa sanadkan xisaabiyey in dadka horay u dhimanaya indiya ay sababtoodu tahay wasakhowga hawada kaas oo sanad walba dad kaasoo sanad walba dalkaasi kalifa lacag dhan siddeed iyo toban bilyan oo dollar waa tan anumita rochondry oo mar kale arrintaasi ka hadlaysa Studies have shown that in Delhi, every third child has impaired lungs now. If you look at the number of premature deaths, daraasaadka ayaa muujinaya in magaalada new delhi saddexdii cunugba uu midkood sanbabka wax ka qabo haddii aad eegtid tirada carruurta ee dhimanaysa intayna qaangaadhka noqonin arrintaasi oo daraasado badan laga sameeyey waxaad arkaysaa in saacaddii walba uu hal ilmo dhinto sababo la xiriira cudurro ka dhasha wasakhowga hawada ayay tiri maxkamadda sare ee magaalada new delhi oo horey u sheegtay in nolosha magaalada caasimadda ay la mid tahay qolka dadka lagu dilo iyadoo gaas la adeegsanayo ayaa isniintii toddobaadkan xaalad degdega shaacisay laba xaakimoo maxkamadda ka mid a ayaa dhammaan hay-adaha ay khusayso ogeysiiyey xeerarkii jiray ee lagu yaraynayay wasakhowga waxaa kaloo ay ganaaxeen booliiska waddooyinka oo ay sheegeen inaanay waxba ka qaban inay yareeyaan ciriiriga waddooyinka ka jira zahra mahadsaned maxamed cabdi xasan oo si toosa stuudiyaha inooga soo gudbinaya warbixin uu soo diray wariyaha v o eda steve herman oo bangkok jooga halkaad naga dhegaysanaysaana waa washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba sannadkan sii dhammaanaya ee laba kun iyo shan iyo toban ayaa dalka maraykanka waxaa ka dhacay dhacdooyin isugu jira horumar iyo khasaare ka soo gaadhay toogashooyin isxixigay oo dad badani ay ku naf waayeen waxaa iyaguna dhacay waxyaabo kale oo xiise gaara leh haddaba saare cilad nuur ayaa isha soo marisay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee laga xusi karayo sannadka sii dhammaanaya ee laba kun iyo shan iyo toban zahra mahadsanid maxamedow dabcan v o edu waxaa jira warbixinaa ugu tala gashay oo haatanba laga shaqaynayo dabcan ay dhegeystayaashu maalmaha dambe ay maqli doonaan hase ahaatee ee waxyaabaha aan isha mariyey caawa aad bay u tiro badan yihiin mana kaga gaari karno qadarka yar inoo haray haddiise aan maaragtay ku hormaro hadda waxaad ka hadlaysay wasakhowga hawada iyo waxyeelada uu ka geysto china iyo india dad badanna caafimaad darra ka soo gaadhay dunida waxaad moodaa qolana inaanay masiibada ka baxsan qaar daacuunbaa dadka laayay qaar abaaraa madhanka mariyey qaarba waxbaa laayay dalkan maraykanka waxaa jira waxyaabaha faraha baas ku haya dhibta badan kasoo gaadhay qoryaha hubka iyo rabshada uu geysto ama waxaana yidhahdaan gun violence-ka oo ah waxyeelada hubka waxyeelada hubka ee dalkan maraykanka sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka een weli dhammaanin hase hatee maalmaha koobani ka aadhsanyihin waxaa lagu sheegay koob iyo toban kun iyo afar iyo toban shil inuu hubku khasaare u geystay waa lasii kala saaray dhacdooyinkaasi waxaa la sheegay dadka ku dhintay guud ahaan inay ahayd tiradoodu labiyo toban kun sagaal boqol iyo laba-iyo soddon qof sida ay warbaahintu qorayso dadka ku dhaawacmayna waxaa la sheegay lix iyo labaatan kun boqol iyo sideed iyo konton qof inay ku dhaawacmeen khasaaraha hubka u geystay dalka maraykanka waxaa la sheegay dadkaasi inay ka mid ahaayeen lix boqol iyo toddobaatan caruura oo da-doodu u dhaxayso dhalasho ilaa koob iyo toban jir oo isugu jira dhaawac iyo dhimashaba sidoo kale caruurta kortay ee labiyo toban jir ilaa toddobiyo toban jir gaadhay ee ama ku dhimatay ama ku dhaawacantay khasaaraha hubka u geystay dalka maraykanka waxaa ka mid a laba kun shan boqol iyo lix iyo sideetan qof waxaa la sheegay in dilka wadareedka ama toogashada sida wadarta ah ee dad meel wada jooga ama iskuul ha noqoto ama shaneemo ha noqoto ee rasaas lala beegsaday waxaa lagu sheegay inay ahayd saddex boqol iyo lix iyo labaatan dhacdo sidoo kale saraakiisha ciidamada kala duwan gaar ahaan kuwa booliska oo dabcan iyagoo inta badan bulshada ku dhex jira ayaa lala beegsaday iyagana toogashooyin waxaa la sheegaya afar kun iyo laba boqol iyo sagaal iyo soddon shil inay iyaga maaragtay dadka booliska ah ay si gaara ugu lug lahaayeen dhacdooyinka hubka guryaha yaala ka dhacay waxaa lagu qiyaasay laba kun laba boqol iyo saddex iyo soddon sidoo kale waxaa la sheegay kuwa sida kadiska ah ama kama ah waxaynu naqaano ku dhacay inay ahaayeen kun sideed boqol iyo sideed iyo konton dhacdo waa kuwa ugu yar baad odhan kartaa markaad kuwa een, aad barbar dhigto waxyaabaha kale marka dad badan ayaa ku naf waayey qaar badan baa eheladoodii ku waayey qaar baa dhaawacmay caruur yaryar baa dhimatay waxaasoo dhanna waxa sababay khasaaraha hubka sida caadiga ay dadku u haystaan dalka maraykanka dhexdiisa ay ka dhacday Waa gartay.
iyada oo eh, dee wadanka aanu wadax- wax dhibaato dagaalaana ka jirin baa intaasoo qof sanadkan aynu ku jirno u dhintay waan gartay Eh, waxaa jira in eh, soomaalida maraykanka eh, degan naftoodu markay muddo sii joogaan ay weliba u guraan xaafadaha ka fogfog magaalo eh, meelaha magaalada dhexdeeda ah neighborhoodka ee- haa eh, xaafadaha suburbanka amaba duleedka magaalooyinka ay u guraan Mhm.
inay hub qaataan Waay.
Eh, gobolka minnesota oo kale eh, muddaan ku noolaa waxaan arkay in tiro badan oo dhallinyaradii aan asxaabta hayna reeraha yeeshay Mm.
markay u gureen magaalada meelaha ka baxsan eh, minneapolis ee duleedka ay u gureen in nin walba uu hub soo qaatay oo markaad sababta weydiisadna waxay ku leeyihiin ma doonayo intuu nin tuuga ama nin xun iisoo dhaco Mhm.
inaan baryo idhaahdo fadlan haygu dhufanin waxaa rabta qaado haa maxamedow horta hub inaad soo Waxaana- iibsato inaad ridi taqaanahaba ka horeysa ka udhe haddaan isticmaaliba aqoon waaba iyadna ma waxaa aragto, iyaduna waana dhacday iska in qiisaa eh, shilalka aad sheegtay oo kale kuwa. Mhm.
in ilmo yaroo soomaaliya ay ku dhinteen markii kii eh, eh, bastooladii aabahooda ay ay ka helaan meel cidlaa salaamaad Mm.
Eh, sidoo kale maxamedow waxaa sanadkan lagu xusuusan doonaa oo dadka maraykanka qiimo weyn u lahaa haddaynu intaasi dhinacin xadintii murugadiiba iyadu dabcan ahayd ee, oo inaan soo wada koobin oo inaan midmid ugu dul degin waxaa la hirgalay eh, obamacare ama affordable eh, health care waxaan la yidhaahdo oo ah barnaamij caafimaad oo qofka la siinaya kaadh caafimaad oo dadka aan awoodi karin inay iska bixiyaan inshuransiga amaba caymiska caafimaadku inay iyagu markaa eh, kaadhkaasi qaadan karaan oo ay adeeg caafimaad ka heli karaan eh, cusbitaalada oo aan hore u jiri jirin dad badani arrinta aad iyo aad bay maaragtay ugu farxeen sidoo kale waxaa jira khad eh, lagu sheegay inuu yahay mid aad u dheeraynaya oo tareen oo rail systemka loo yaqaano oo gobolka california laga hirgeliyey oo sideed iyo lixdan milyan adhaade sideed iyo lixdan bilyan oo dollar ay ku baxayso khadka lacagta intaa leega ku baxaysa isku- wuxuu isku xirayaa los angeles iyo san francisco waxaanu soconayaa muddo aada u dheer iyadoo la sheegay inuu dhammaan doono labada kun iyo sagaal iyo labaatanka haddii ilaahayba ina gaadhsiiyo marka eh, kh- waxaa kale oo waxyaabaha aadka sanadkan loogu xusuusto ka mida eh, qoys muslina waa wiil iyo laba gabdhood oo midna xaaskiisii ahayd midna ay walaasheed ahaydoo een, iyagana lagu dilay eh, gobolka eh, north carolina magaalada chambal hill waxaa een, iyagana saddexdaasi qof waxaa toogtay bishii february koob iyo tobankeedii eh, nin magaciisa lagu sheegay craig stephen oo la sheegay inuu isaguna markaa een, la qabtay oo ay ciidamada booliisku gacanta u geliyeen waxyaabo badan baa jiray maxamedow ma soo wada koobi karno warbixina dabcan kale ayay v o edu kasoo wadaayo aynu dhegeystayaashu ay maqli doonaan bal haddaynu intaasi kusoo koobno aad baad dhinacii umaadsanta heesaha inoo qaba waa heestii fanaanka cabdiqadir jubow qaado ee magaceedu ahaa baarliine ku soo dhowaada dhegeystayaal heestaasi berliin iyo fanaanka jubba ayaa u dambeeya idaacaddayada subaxnimo intii haddii la idhaahdo maanta koob iyo to- ah, kood iyo barhkeena dib u kulmi doono oo anigoo ah maxamed cabdi saare ciila nuur iyo asxaabta v o a oo dhammaanta idin leh sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.